barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee filmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga washington d c waana maalin talaado ah aan idhaahday khamiis ah shan iyo labaatanka bisha abril sanadka labada kun sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhallinyaro magaalada muqdisho ka hirgeliyey jimciyada ardayda ka baxaysa ee dugsiyada sare kala talisa xulashada kulliyadaha ay ku takhasusi doonaan waa mahadsan tahay cabduqaadir ujeedada ugu weyn ee barnaamijka kulmis aan u qabana wuxuu ahaa in lagu jeeheeyo ardada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa sanadkan kasoo baxaya dugsiyada sare ee dalka waxay ahayd imtixaanaad ka midaysan iyo qaabkay u wajihi lahayeen culeysyada ka imaanaya iyo takhasusyada kulliyadaha iyo qaabkay u dooran lahayeen waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qiimaha doolarka oo hoos uga dhacay deegaanada somalilan iyo saameyn uu ku yeeshay dhallinyarada ganacsiga yaryar ku leh suuqa boorama
dabcan sidoo kale intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka midhnaan doona
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
qaramada midoobey ayaa saddex boqol iyo shan iyo labaatan qof oo qaxoonti ah ka soo saartay xarun dadka lagu xidho oo ay dowladdu maamusho oo lagu magacaabo qasar ben gesher oo ku taalla magaalada tripoli ee caasimadda waddanka liibiya dagaalada awoodda lagu hirdamayay ee dalka liibiya ka socda ayaa ku soo dhowaaday magaalada caasimadda ee tripoli kuwaasi oo khatar weyn soo gaarsiinaya dadka rayidka ah ee magaalada ku nool ku-xigeenka madaxa xafiiska qaramada midoobay ee liibiya matthew brook ayaa ka akhbayriyey xaaladda waxaanu sheegay in heerka maanta dagaalku uu marayo aanu hore u gaadhin waxaanu intaasi ku daray in ay badbaadinayaan nolosha dadka qaxoontiga ah sidaa daraaddeedna ay meesha uga soo saareen si nabadgelyaah qaramada midoobey ayaa sheegtay inay aada uga warwarsan yihiin nolosha saddex kun oo qof oo qaxoonti ah oo iyaguna ku xidhan goobo kala duwan oo isla caasimadda tripoli ku yaalla
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un iyo madaxweynaha russiya valadimir putin ayaa wacad ku maray in ay yeelan doonaan xiriir dhow wax yar ka hor inta uusan furmin shir madaxeedkii ugu horreeyay abid oo ay labada hogaamiye yeeshaan shirkan ayaa ka dhacaya magaalo xeebeedka valadivostok ee dhacda dhinaca bariga fog ee ruushka kim oo baadigoob ugu jira taageero maaliyadeed kadib cunaqabataynta uu maraykanka saaray sidoo kalena wadahadallo dhinaca nucleerka ah kula jira washington ayaa sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo xiriirka uu la samaysanaya moscow madaxweyne putin ayaa isnaha dhankiisa sheegay in uu taageersan yahay xiriirka soo yara hagaagay ee kuuriyada waqooyi iyo maraykanka islamarkaana uu rajaynayo inuu arko calaaqo wanaagsan oo dhex marta puntland iyo moscow kulanka maanta ee dhex maraya madaxweynaha ruushka iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa loo xushay inuu ka dhaco magaalada validivostok ee dalka ruushka oo laba boqol oo kilomitir u jirta xadka kuuriyada waqooyi
dhowrcana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halka warkaadii ka soo gaadhaya waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna muqdisho magaalada muqdisho waxaa ku taalla jimciyad lagu magacaabo kulmis oo ardayda ka soo baxaa dugsiyada sare ka caawisa sidii ay u dooran lahaayeen kuliyadaha ku habboon mustaqbalkooda waxbarasho amaba takhasuskii qaadan lahaayeen haddaba kuliyadani goorta ay bilaabeen iyo weliba waxay xoogga saaraan iyo ujeeddada ugu weyn ee ay jimciyadani u asaasmeen ayaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulla oo ka waraystay axmed abshir geedi oo ka mid a dhallinyarada asaastay mahadsan tahay cabdiqaadir ujeedada ugu weyn ee barnaamijka kulmis aan u qabana wuxuu ahaa in lagu jiheeyo ardada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa sanadkan kasoo baxaya dugsiyada sare ee dalka guud ahaan jamhuuriyadda ujeedadaas oo ahayd in ardayda wacyigelin fiican lagu siiyo dad badan oo aqoon-yahanahan u ballaminay oo khibrad badan u leh arrimahaas waxa ugu weyn oo ardada kala hadlayna waxay ahayd imtixaanaad ka midaysan iyo qaabkay u wajihi lahayeen culeysyada ka imaanaya iyo takhasusyada kuliyadaha iyo qaabkay u dooran lahayeen marka la leeyahay doorashada takhasuska kuliyadaha waa meelaha ugu culayska badan maxaad ka caawinaysaa cabdullahi waxaan ka caawinaynay cafwan cabdulqaadir waxaan ka caawinaynay kow in ardayga rabitaankiisa loo daayo oo waxa uu ku qanacsan yahay kana bixi karo inuu mustaqbalka diyaariyo uu barto waaridiinta saameynta ku leh caruurtana inay ilmaha talooyinka ay siinayaan ay ku darsadaan rabitaanka ilmaha waxay ka bixi karaan sidoo kale waxyaabahan kala dagaalamayna waxaa ka mid ahaa oo caqabadda ugu weyn ahayd in ardaydu ay isku daysadaan markii xilligaasoo kale la joogo oo nin walbaahi uu raaco saaxiibkiis ama gabar walbaahi ay raaco saaxiibteed oo meeshii hinaasa ama masayr ama jacayl qof kale ardaydii ay wax ku doortaan waan gartay waalidku saameynteelag bay ku leeyihin saameyn xoogan ayay ku leeyihiin caruurta iyo mustaqbalka waxa ay noqonayaan dhinac markii laga fiirsho waaridka labaan u qaybinaynaa haddii uu yahay waarid waxbartay ilmihiisa usii fakarayay ilaa yaraantii ilaa uu dugsi sare ka soo baxay ilaa heer jaamacadeed uu fakarayay waarid aqoonlan uu yahay waaridkaasoo kale taladiisa waxaan isdhihi karnaa meesha ugu fiican ayay ayay noqonaysaa talada ugu saxsan laakiin waalidiinteenna waxay u badan yihiin waalidiin inta badan tacliintoodii ama ay qabyo ka ahayd ama aanba waxba soo baran markaasay humaagooda iyo hooskooda raacayaan inta badan hadda waxyaabaha caasimadda laga bartoo kale waxaa ugu badan kuliyadda caafimaadka oo kale caafimaadkana waxaa loo arkay in qofku uu lacago waaweyn uu keenayo mustaqbalka asagina lacaga xoogana la gelinaya oo takhasusyada ugu dhaqaalaha badan ugu lacagta badan waaridka uga baxayay ka mid yihiin caafimaadka iyo injineeriyada sidoo kale marka waaridka aan si sax wax usoo baran ama qabyo ka ahayd waxbarashadiisii inuu humaagaas raaco iyo meeshaasaa loo bato oo dhaqaale laga helaya taasoo kale waaridka noocaasoo kale ah in ilmihiisa uu la tashto wax badan uu ka waaniyo ayaga laftikooda waaridiinta laftikooda waa la kulanayo waa talooyinka waxbaan ka siina marka ardayga ma dooranayo meel kale ka imaanaysaa doorashada meel kale ka imaanaysaa saddex dhinac uga imaanaysaa ardayga doorashada inay waaridka uga timaado oo dhaqaale loo fiirsho inay saaxiibadiisa ay uga timaado oo saas lagu jiido iyo in uu humaag guud raaco oo yidhahdo meeshaas ha loo bate oo u bado laakiin waxaa ugu xoogan inuu saaxiib raaco ama waaridka uu xoog iyo cadaadis uu ku saaro waxa uu baranayo marka adiga hadda maxaa ka caawisaan waxaan ka caawinaa in talada waaridkana aan la diidin oo waaridku waa waa muhim waayo waa lafdhabar waa ciddii wax soo baraysay oo soo barbaarinaysa ubadka laakiin si wanaagsan loola dhaqmo waaridkii xitaa haddii waaridku uu meesha canugiisa u dooraya canugu uusan rabin ama ardaygu uusan rabin in waaridkii warkiisa ayadoon taladiisina la diidaynin si xeeladaysan ilmihii ay waaridka uga tala qaataan uga amar qaataan si xeeladaysanna ugu sheegaan wax ay baranayaan iyo wax ay ku fiican yihiin waaridkana sidoo kale waxaan kula talinaa aan u sheegnaa in ilmaha dooqooda iyo rabitaankooda loo daayo
waan gartay wakti waxaa la joogaa adag imtixaan ay gelayaan kadibna waxay jaamacad bay ku biri doonaan kuliyadaha ugu badan waa kuwe
soomaaliya markii la fiirsho gaar ahaan caasimadda hadda aan ku noolnahay ardada aan talooyinkai tababarada ku siino waxaa ugu badan caafimaadka waxa ardadu ay aadaan xoogooda caafimaadka waxaan leenahay markaan leenahay caafimaadka maskaxdooda fiican oo dad aada ugu fiican scientific miya amase waa waa lacagta bay raadinayaan waalidku galsha
laba dhinaca waa ka fiirinaynaa dad caafimaadka ku fiican oo culayska ka imaanaya caafimaadka iyo mushkiladaha ka imaanaya haddii dhinac dhaqaale ahaa laheyd iyo dhinac maskax ahaa laheydba dad wajihi kara culayskaas oo ka bixi kara way ku jiraan dadka laakiin xoogooda saas maaha cabdulqaadir hinaasaa loo wada adaa iyo meeshaana lagu badan yahay iyadoo dhaqaalihiina meesha usan ka marmayn oo dhaqaale laga fiirinayo marka ardayga aaminsan oo waalid saameyn ku yeeshay oo in dhaqaale uu soo saaro la rabo sideed uga weecisaan wadadaas maaragtay aan ku timid cadaadis way adagta cabdulqaadir in arday waarid cadaadis soo saaray maadaama uu yahay qofkii wax ka bixinaya waaridka laga yaaba inay u kala joogtay haddaada baran waxba kaa bixin maa marka way adag tahay ardayga noocaasa in aan itijaahiisa ama wacyigiisa bedelno laakiin waxaan ku dadaalnaa annaga un keliya inaan dariiqii saxdaa ardayga u sheegno tababaro badan iyo talooyin badan iyo siminaaro badan iyo wacyigelin badan u samayna ardaygii kadibna asaga iyo xaniyihiisa waalidkiisa inuu la tashto uu si xeeladaysan wixii uu rabay u doorto waalidku uga soo fujiya asaga laga rabaa wayna dhacdaa waalidiin badan oo ilmaha wax isku haystaan inuu waalidku ilmuhu waalidka ay ka soo fujiyaan ama waalidku uu ku adkaysta meeshay anigu saas ku barto hadhowna uu ku wareero waxna ka keeni waayo
wagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa axmed abshir geed oo ka mida dhalinyaro magaalada muqdisho ka asaasay jimciyad lagu magacaabo kulmis oo ardayda dugsiyada sare ka soo baxa kala talisa takhasusyada ay ka qaadan doonaan waxbarashadooda amaba tacliintooda sare waxaanu magaalada muqdisho ugu warramayay waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle markan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha iyo weliba codka fanaanada khadra daahir cige
waxaan filayaa heestaasi laamaloodshi iyo fanaanada khatar daahir inaad ka wada hesheen waxaana ad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o eda haatana boorama dhallinyarada ganacsiga ee yaryar ku leh suuqa magaalada boorama iyo kuwa magaalada ku dhex kaxeeya mootobajaajka ayaa sheegay in uu saameyn ku yeeshay sicir barar ka dhashay qiimaha doolarka oo hoos u dhacay guud ahaan deegaanada somalilan waryaheena boorame haashim sheekh cumar good ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid ah ganacsatada iyo darawalada gaadiidka anigoo ah ganacsada yaryara magacaygu yahay sakariya maxamed aadan kula sugan gobolka owdal gaar ahaan degmada boorame maanta doonayna inaan ka hadalno oo dadku in badan dee miidiyaha ay ka hadlayeen inay lahaayeen doorka hoos u dhacay iyo maxayba sidan iyo maceeshadii hoos uma dhacayso shacabku dee in badan bay faa'iido qabeenoo muddo toddoba sanoo dhanoo dawladina soo dhaafto hore ayay faa'iido noocaasa qabeen ooy doolarka iyagu toban kunoo shinuun gamcaha loo geliyeen waxay doonaan inay ku iibsadeen taana kama na wada macaamilin ganacsato ka cabanaysa ama ha yarnaada ama ha weynaadeen horta may jirin dee maanta oy toddobaad doolarku dhacsan yahay ila dadkii adiga arkay dee buuqoygo qaylahooda marka imika annagu waxaaban ugu talagalnay wax maceeshadoo dhacaysa iyo waxaa ka hadalkayga inaan magaranaysa dadkan maxay dhibaato soo qabeen horta in la isweydiiyaa oo meesha taalle marka imika annagu horta faa'iidaan taagna run baa wanaagsan shaygii wax baanu ka helana kaash baanu ku iibinaynaa kaashkii baanu dibgu celinaa waan bedelanaynaa haddana doolar baan ku iibsanaynaa horta maanta faa'iidadooda ugu weyn annaga qabna masaariifyo baan ka helaynaa dhigaal baan helaynaa awal dhigaal iska daaya kicitaan inaan albaabada xidhanna waxba umay ahayn shacabku bal asyar xajiyaan horta bal intii aan soo haynay anagu aan soo samraynay in intaa soo samraan baa muhiim inkastoo dee lacag qalaad ay tahay dee waxaanoo gacantiina loo geliyey sakari waxaad sheegtay inaad faa'iido ku qabtaan dukaamadiinna yaryarkaaye qiimaha sarrifka doolarka ee hoos u dhacay markaad u sharaxayso dadka ku dhegaysanaya siaad faa'iido ugu qabtaan waxaan faa'iido ugu qabnaa imaka doolarkii laga qaadi jiray toban kun toban kun iyo laba boqol ama milyan iyo laba boqol kun laga qaadi jiray boqolka doolar dee maanta siddeetan iyo wuxuu cagacagaynayaa iyo lix buu cagacagaynayaa maantada indin kastoo dee maanta waxu ku yarbiireen awal labiiyo siddeetan baan daraadii tii ka horraysay iyadoo toddobaadada soo socdan lagaga qaadan jiray gacanta dambe gacantii horena siddeed kun baabay noqotayba marka shaygii marka lagaa iibiye lagu leeyahay ama kartoon lagaa soo iibiyo dhowr iyo toban doolara awal halku ka ahaa dee boqol iyo maxayga ka ahaa dee maanta wuxuu taagan yahay siddeetan iyo wax wixiina imka matalan sharaabka s b i oo kale waxaana laga siiyaa keeska waxaana laga siiya toban doolar iyo saddex senti toban doolar iyo saddex sentina maanta waxa weeye waxaan sagaashan kunoo shilin gaarin annana waxaan siinaa shan kunoo shilin baan xabadda siinaa awal halkan ka faa'iidaynay toban kunoo shilin ka faa'iidaynay maanta waxaan ka faa'iidnaa shan iyo labaatan kunoo shilin iyo soddon kunoo shilin ku dhawaad marka haddaan laba kees iibiyo masaariifti waan hayaaba stiig sigaar haddaan iibiyo masaariifti waan hayaaba marka faa'iidada taasaan ku qabnaa maanta annagu dhallinyarada ka shaqaysa bajaajka adoo magacaaga sheegaya bal ka waran adi sixir bararka doolarka hoos u dhacay arrimahaas maxay saamayn kugu yeesheen aniga anigoo laydhaa siciid daar xasan muuse oo ah darawallada bajaajyada ka shaqeeya maanta dee wallaahi doolarkii hoos buu nooga dhacay awalda iyadoo tobanka doolaryahay boqol iyo googo iyo maanta tobanka doolarna laga qaada meelaha dhowr iyo siddeetan maanta wallaahi faa'iido aad u aad iyo aad u weyn baan helnaa maanta haddaan lixdan kun hellaan yaan maanta haddaan lixdan kun hello waxaa iyo toban doolar noo gaadhaysa lacagta iminka kaashkeed shaqaysato markaad wax ku soo iibsanayso soo qiimihii horeu lagaama siinayo badeecadaha iyo waxaad ku iibsanaysa amaad ku gadanaysa waxaanaad shaqaysatay haa aha awalba wax kastoon dee iibsanayna dollar iyo kor baana noo gicin jiraysa laakiin iminka hoos lixdankii doolar lixdankii kunbaa iminka toban doolar wax ku dhadhawaada laakiin faa'iido weyn baan aad u qabnaa iminka marka idinka wax isbedeli ma ku yimid qiimihii aad ku qaadayseen dadka haa haa hal doolar marka noo dhiibo waxaan celinayna iminka sideed kun baan celinay lakiin marka sagaal kun ilaa wuxuu noo gaadhay toban kun marka adiga faa'iido weyn baan haynaa iminka qofkii imisaad ku qaadi jirteen haddana imisaad ku qaataan iminka labadii kunuma ku qaadnaa waxba laakiin sixirbarka hoos ma dhicin doolarkunba laakiin hoos u dhacay marka idinka wax saamayn oo idinku yeelatay ma jirto oo aan hayn kaashkii oo idiin qaaliyoobay kaashkiyo faa'iidowin baan taagannahay faa'iidowin baan taagannahay iminka haddaan dib ugu soo noqdo sakariye oo ka mid a isna ganacsatadan yaryar badeecadahan imiga aad iibinayso waxyaabo badan baa dukaanka ku yaalla waxyaabaha dukaanka ku yaalla wax walba ma waxay kugu qiimaysan yihiin lacagta shilinka somalilan mise waxay kugu qiimaysan yihiin dollar oo aad dadka kaga iibinaysa horta n shilinka somalilan in laisla fahmaa meeshtaan horta shilinkii ciidamo ma rabtaba haddaad islaan yar wax ka iibsanayso ad haruur iibinaysa doolar ba wax ku xisaabanaysa markaa doolarkii innagaa wax kale ka aaminsanayno dee doolar ban iska noqono dad dee maraykanaan iska nahay laakiin wixii walba halkay ay taagnay toddoba sano halku taagnaa ayinbay maceeshadii taagantahay markaad bakhaar wax ka siibsanayso dadka wax wax sarrifaya dadka waxu kala bedelaya ama u tafaariiqaynaya waa annaga ganacsatada yarar dadka gacmaha u gelina wax u sahlaya annagiina wixii aan bakhaarka wax kaga soo iibsan jirnay halkii muu noo taagan yahay qiimihii uu noo taagnaa halkii muu noo taagan yahay laakiin laba gooraba kolley ka bakhaarkuna isagu kolley sanaatidiisii unbuu faa'iidaya uu awalba faa'iidayay isagu marka horeba khasaare muu qabin wuxuuna kaash buu kusaibsan wuxuu kusaibsan jiray doolar doolarkiina waanu geyn jirnay isagu kolleyba khasaare muu qaba khasaaraha annaga sarrifaya ee kasii dee kasii raadinaya faa'iidada ee wixii kala furaya ee qofkii dee u sahlaya ayaa ayaa khasaaraha ku qabay laba jeerba laakiin maanta hadday noqoto doolarkii in uu dhacay oo annagu dadkii aan kaashkii ka guranayno kaashkii maanta qiimuu noo yeeshay xabadda nacnacaan iibinaa maanta faa'iiday leedahay awal faa'iida may lahayn waagaag dhegaystayaal waxay dadkaasina ama ka mid ahaayeen waryahayaga boorama haashim sheekh cumar good oo ka wareysanayay qaar ka mida dhallinyarada ku ganacsada magaalada boorama kana wareysanayay saameynta uu ku yeeshay hoosu dhac ku yimi qiimaha doolarka ee deegaanadaasi haatana wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha aan idinku wareejiya nuur xasan nuur
mahadsaned cabdixakiim dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku horeyno dhinaca ingiriiska ciyaar xiise lahayd ayaa xalay waxay dhex martay kooxaha isku magaalada ah ee manchester united iyo manchester city ciyaartan oo lagu magacaabo derbiga manchester city ayaa waxaa sanadkiiba laba jeer ama in ka badan isaga hor yimaada labadani kooxood waxaana xiisaha ciyaartan ay ahayd manchester city oo aad u doonaysay inay hogaanka kusoo laabato iyo manchester united oo rabtay in ay u dagaalanto booska afraad laakiin laba gool iyo eber waxay guusha ku raacday kooxda manchester city oo marti u ahayd manchester united labada gool ee ay ku badiyeen kooxda city waxaa u kala dhaliyey ciyaartooyda kale ah bernardo silva iyo leroy sane qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nasay barbardhaca goola la-aan ah waxaana taasi ay walaac ku abuurtay ciyaartooyda manchester city oo doonaya in ay mar kale sanadkan ku guulaystaan horyaalka premiershipka ingiriiska laakiin qaybtii labaad ayay dhaafeen derbiga manchester united ay dhigtay shabaqa kooxdooda waxaana hadda kooxda kubadda cagta ee manchester city ay horyaalka premier leaga ingiriiska ku horkacaysaa sagaal iyo siddeetan dhibcood hal dhibic ayay ka sarreysaa kooxda liverpool oo iyadu leh siddeed iyo siddeetan dhibcood labadan koox ayaa midkood uu noqon doonaa horyaalka ingiriiska iyadoona horyaalka hadda ay ka harsan yihiin saddex kulan oo keliya kooxdii khalad samaysana waxa ay noqon doontaa kooxda geli doonta kaalinta labaad liverpool ayaa u baahan in ay jawaab ka bixiso guusha manchester city ay gaartay waxaana jimcaha ay la dheeli doontaa kooxda benley oo ay marti u anirahde kooxda harrisfield halka kooxda manchester city ay u safri doonto kooxda benley oo ka mid ah kooxaha kooxaha heerka hoose ee ingiriiska dhinaca talyaaniga inta aanan aadin ciyaar kale oo dhex martay kooxaha arsenal iyo wolverhampton wondres ayaa waxa ay ku dhammaatay saddex gool iyo gool oo ay guusha ku raacday kooxda wolfis waxaana goolasha wolfis u kala dhaliyay ciyaartooyda kale ah ruben neves mad dorty iyo ciyaaryahan diogo jota goolka keliya ee arsenal ay keentay waxaa u saxiixay socrates waa guuldaradii labaad oo xiriir ah oo arsenal ku dhacaysay muddo afar maalmood gudahood ah waxayna kala siman tahay guuldaradaasi manchester united oo iyana axadihii hore afar gool ay ku garaacday everton dhinaca kaalinta afraad ayaa la isku haystaa weli horyaalka ingiriiska waxaana hadda booskaasi ku jirta kooxda chelsea oo leh toddoba-iyo lixdan dhibcood laakiin arsenal ayaa hal dhibic oo keliya u jirta booska afraad oo ku jirta kaalinta shanaad arsenal waxay leedahay lix iyo lixdan dhibcood manchester unitedna waxay leedahay afar iyo lixdan dhibcood saddexdaasi koox ayaana midkood uu noqon doonaa kooxda kaalinta afraad kusoo baxda kaalinta afraadna waxa ay muhiim u tahay tartanka yurub ee champions leaga dhinaca talyaaniga ciyaar xiise lahayd ayaa xalay waxa ay magaalada milano ku dhex martay kooxaha milan iyo lazio waxaana ay ahayd lugta labaad ee wareega semifinalka ee tartanka cooba italia lugtii hore oo ka dhacday magaalada rome waxay labada koox isku mari waayeen barbaro goola la-aan ah ciyaartii xalayna hal iyo eber waxay guusha ku raacday kooxda lazio oo milan oo ay ka hartay tartankani lazio ayaa gaarta finalka waxaana ay midkood la ciyaari doontaa kooxaha fiorentina iyo atlanta oo caawa is arkaya sbain ciyaare ayaa dhacay kooxda atletica madrid saddex gool iyo labo ayay ku khaarjisay valencia waxaana guushaasi ay dib u dhigtay dabaaldega barcelona ay u dabaaldegi lahayd hanashada horyaalka haddii ay khasaari lahayd atletico madrid waxaana goolasha mid ka mid ah dhaliye ciyaaryahan alvaro morata oo horey ugu soo ciyaaray real madrid juventus iyo chelsea ciyaarihii kale ee spain kooxda real betis afar iyo eber ayaa lagu garaacay oo waxaa ka badisay levant saltavigo iyo spanyol barbaro gool iyo gool ahaa ayay isku mari waayeen atletic bilbow ayaa hal iyo eber dirtay kooxda leganes dhinaca jarmalka ee bundesliga ciyaar aada loo wada sugayey oo ka tirsanayd wareega semifinalka ee koobka german cab ayaa waxay dhex martay kooxaha bayer munik iyo weda bremen waxaana saddex gool ee laba iyo guusha ku raacday kooxda bayer munik bayan finalka waxay la ciyaari doontaa kooxda rb lipsig shan iyo labaatanka bishan may dhegeystayaal xubintii ciyaaraha waa naga intaa
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay nuur xasan nuur markana aynu dhinaci kaalmaha heesa dib u jalleecna iyo weliba codadka fanaaniinta farxiyo fiska iyo weliba xadxante
heestaasay ku luqeynayeen fanaaniinta cabdiraxmaan xaaxanteeye iyo farxiya fiska ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo